subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com degeystayaal waa subax talaadaha kow iyo labaatanka bisha janawari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweyne donald trump oo shalay si rasmi ah loogu dhaariyey xilka islamarkaasina noqday madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee maraykanka trump ayaa isla shalay waxa uu saixay tobannaan dikareeto madaxweyne
I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning.
xaalad deg deg ah ayaan gelin doonnaa xadkeenna koofureed waxaan bilaabi doonnaa hannaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dembiilayaal ah oo aan ugu masaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen waxaan u diri doonnaa xadka koofureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqda dalkeenna
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixinno kale oo ku saabsan maamulka cusub ee madaxweyne trump hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii hogaamiyaasha adduunka ayaa isniintii shalay waxa ay ugu hambaliyeen madaxweyne donald trump munaasabaddii caleemo saarka madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee maraykanka hogaamiyaasha u hambaliyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ukrain zeleniski ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ra-iisul wasaaraha britain kier starmer kan jarmalka oluf shulus iyo madax kale xabad joojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa socotay isniintii iyadoo labada dhinac ay ku jiraan marxaladihii hore ee lix toddobaad oo ay hakad ku jireen dadaallo iyagu horseedi karaya in lasoo afjaro dagaalka bilowday oktoobar sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ilaa iyo hadda saddex ka mid ah sagaashan iyo sagaal lahaystayaal oo ay xamaas ku haysteen khaza ayaa la sii daayay iyadoo soddon kalena lagu wado in la sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxa ay sii daysay sagaashan maxaabiista falastiiniyiinta ah kuwaas oo dhammaantood ahaa dumar iyo dhallinyaro sida ay sheegtay xamaas iyadoo boqolaal kalena ay jidka soo hayaan xamaas ayaa waxay sheegtay isniinta soo socotaa in ay sii dayn doonto lahaystayaasha lagu haysto khaza si markaasi ay ugu badashaan maxaabiist falastiiniyana xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini-aadminimada ayaa waxa uu sheegay in sagaal boqol iyo shan iyo toban baabuur oo gargaara ay galeen khaza isniinta maanta ah cusbitaal ku yaala magaalada goma ayaa waxaa la geeyey in ka badan laba boqol oo dhaawaca tan iyo bilowgii bishan janaayo iyadoo dagaal uu sii xoogeystay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida ay laanqeyrta cas iyo ilo maxalli ahba ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f p toddobaadyadii lasoo dhaafay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo aan xasiloonayn waxaa ka dhacayay isku horimaadyo sii kordhayay oo u dhexeeya ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo iyo dhaqdhaqaaqa m saddex iyo labaatan oo ah koox iyadoo hubaysan oo ay taageerto ruwanda warkiina dhegeystayaal waa naga intaas subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku horreynay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalaytu si rasmi ah loogu dhaarigay muddaxileedkiisa labaad isagoo oo noqday madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee maamulka maraykanka khudbad uu jeediyey dhaarta kadib ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxa uu qaban doono maalmaha ugu horeeya ee maamulkiisa cusub wariyaha v o a ee aqalka caad batsi wadda kusuwaara ayaa warbixintan diyaarisay waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
donald trump ayaa isniintii shalay loo dhaariyey madaxweynaha toddoba-iyo afartanaad ee maraykanka waxa uu wacad ku maray in uu fulin doono ballanqaadyadii uu sameeyey oo ay ku jiraan dib u celinta muhaajiriinta sharci darrada ku jooga maraykanka I will declare a national emergency at our southern border. And we will begin the process of returning xaalad deg deg ah ayaan gelin doonaa xadkeenna koofureed waxaan bilaabi doonaa hanaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dembiilayaal ah oo aan ugu musaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen waxaan u diri doonaa xadka koofureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeenna wuxuu ballan qaaday in uu yarayn doono miisaaniyadda federaalka oo uu qaadi doono sharciyada ilaaliya dadka jinsigooda bedela ee maraykanka As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government.
laga bilaabo maanta hadda wixii ka dambeeya waxa ay noqon doontaa siyaasadda rasmiga ah ee dowladda maraykanka in ay jiraan laba jinsi oo keliya lab iyo dhadig trump waxa uu xakunka la wareegay iyada oo ay sii socdaan colaadda ukrain iyo xabad joojinta jilicsan ee ka dhaqan gashay kaza We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end.
waxaan ku qiyaasi doonaa guusheedna keliya ma ahan dagaalada aan ku guulaysannay laakiin sidoo kale dagaalada aan dhammaynay iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan dagaalada aanan weligeen gelin trump ayaa ku celceliyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo ceshado maamulka kanaalka banama China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back.
shiinaha ayaa maamulaya kanaalka banama ma aanan siinin shiinaha ee waxa aan siinay banama marka waan soo celinaynaa
America, America.
xafladda caleemasaarka waxaa xaadir ku ahaa dhammaan madaxweynayaasha nool ee maraykanka iyo madax ajnebi ah oo ka kala socday argentiin shiinaha iyo talyaaniga iyo sidoo kale bilyaneerada shirkadaha tiknolojiyadda iyo maalqabeennada lacagaha ku taageeray ololihiisii doorashada sida jeff bezos elon musk iyo mark zuckerberg xafladda caleemasaarka ayaa qabow dartiis loogu weeciyey gudaha xarunta koongareeska iyo garoonka kubadda koleyga ee capital arena oo aanan sidaasi uga fogeyn aqalka cad iyo xarunta koongareeska waan ka xumahay laakiin waxay ila tahay in badqabku uu yahay kan ugu muhiimsan waayo waxaa jiray walaac laga qabo qabowga aroornimadii hore ee isniintii shalay madaxweynaha xilka ka sii degayay jo biden ayaa trump ku casuumay shaah gudaha aqalka cad inkastoo labada mas-uul ay horay isu weydaarsadeen hadallo xanaf lahaa sida biden uu uga qayb galay xafladda xilwareejinta trump xilwareejintiisii labada kun koob iyo labaatankii ma uusan joogin munaasabaddii dhaarinta biden madaxweyne trump ayaa ka degay argosi waxaana daqiiqado ka hor inta uusan xafiiska ka tegin biden shalay uu cafis u fidiyey shakhsiyaadka muhiimka ah ee maamulkiisa iyo xubnaha qoyskiisa biden ayaa trump ku tilmaamay nin khatar ku ah dimuquraadiyadda lixdii janaayo labada kun koob iyo labaatankii taageerayaasha trump waxa ay buux dhaafiyeen aqalka koongareeska ee capital hill si ay dhinac kale ugu rogaan guushii biden ee labada kun iyo labaatankii trump ayaa ballan qaaday in uu cafis u fidin doono qaar ka mid ah dadka la xakumay Never again will the immense power of the state be mar dambe weaponized.
awoodda baaxadda leh ee dowladda hub ahaan looma adeegsan doono si loogu dhibaateeyo siyaasiyiinta mucaaridka sidoo kale iyaga oo raacaya dhaqanka soo jireenka ah trump iyo ku-xigeenkiisa j d vance ayaa ka qayb galay qadasharaf iyaga iyo xubno ka tirsan koongareeska waxaana ay xafiiska shaqada mar wada bilaabayaan madaxda xisbigiisa jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda labada gole ee aqalka wakiilada iyo kan senadka
warbixintii wariyaha v o a aqalka caad baasi waddanka sugaara waxaa soo jeedinayay nuur xasan nuur halkaad weli nagala socotaan waa washington hogaamiyaasha adduunka ayaa isniintii ugu hambaliyey madaxweyne donald trump munaasabadda caleemo saarka ah ee madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee maraykanka hogaamiyaashaasina waxaa ka mid ahaa kuwa ukraine israel iyo jarmalka warbixintan waxaa qortay v o a madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa ka mid ahaa dadkii u hambaliyey trump madaxweyne trump had iyo jeer waa qof go'aan qaadasho leh nabadda oo la soo maro siyaasadda xooggan sida uu ku dhawaaqayna waxa ay siinaysaa fursad lagu xoojiyo hoggaanka maraykanka ah ee lagu gaaro nabad wakhti dheer iyo cadaaladda taasi oo ah mudnaanta koowaad ayuu yidhi zelenski sanad guuradii saddexaad ee dagaalka ruushka iyo ukraine ayaa ku soo wajahan dhammaadka bisha februari trump ayaa hore u ballanqaaday inuu soo afjari doono dagaalka ruushka iyo ukraine hal maalin gudihiis kadib markii uu madaxweyne noqdo ama xitaa ka hor inta aan la caleemo saarin dhowaan la taliyaasha trump ayaa sheegay in xalinta isku dhaca ay hadda qaadan doonto bilo ama xitaa ka badan trump ayaa ka dhawaajiyey shakiga laga qabo sii wadidda taageerada milatariga maraykanka ee kiyef ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sidoo kaleeta u hambaliyey madaxweyne trump waxaan aaminsanahay in wada shaqaynta mar kale ay sare u qaadi doonto isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil xitaana ay gaadhsiin doonto heerar sare ayuu yidhi netanyahu xabad joojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa bilaabatay axaddii hal maalin ka hor inta uusan trump la wareegin madaxtinimada waxaan rajaynayaa inaan idinkala shaqeeyo soo celinta lahaystayaasha harsan si loo burburiyo xamaas awoodaha milatari iyo soo afjaridda xukunkeeda siyaasadeed ee khaza iyo in la hubiyo in khaza marnaba abid aanay mar kale khatar ku noqon israa'iil ayuu netanyahu ku daray hadalkiisa hambalyada waxaa kale oo soo diray xogeeyaha guud ee nato mark rutte iyo guddoomiyaha komishanka yurub ursula vonderlein iyo sidoo kaleeto xulufada maraykanka sida jarmalka talyaaniga iyo ingiriiska maraykanka waa saaxiibkayaga ugu dhow ujeeddada siyaasaddeennana waa had iyo jeer xiriir wanaagsan oo trans atlantic ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha jarmalka uluf shuls ra-iisul wasaaraha britain kiir starmer ayaa waxa uu tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya maraykanka iyo ingiriiska muddo qarnayaalah xiriirka ka dhexeeya labadeenna dal wuxuu ahaa mid iskaashi iyo wada shaqayn dheer ah jacaylka dheer ee madaxweyne trump iyo xiriirka taariikhiga ee boqortooyada ingiriiska waxaan ogahay saaxiibtinimada qotada dheer in ay sii socon doonto ayuu yidhi starmer ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni oo ka qayb gashay caleemasaarka lagu qabtay aqalka kongareska ayaa waxay sheegtay inay huban tahay in saaxiibtinimada ka dhexaysa ummaddeenna baytiri iyo qiyamka ina mideeya ay sii wadi doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya talyaaniga iyo maraykanka laakiin dhambaalladu ma wada ahayn hambalyo madaxweynaha panama jose raul molino ayaa diiday qayb ka mid ah khudbaddii trump ee caleemasaarka taasi oo trump uu ku xaqiijiyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo celiyo xukunka maraykanka ee panama canal maraykanku wuxuu si buuxda ugu wareejiyey kanaalkaasi istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah panama kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda panama iyo dadkeeda waa inaan si buuxda u diidaa ereyada uu qaxay madaxweyne donald trump ee ku saabsan panama iyo kanaalkeeda khudbaddiisa furitaanka molino ayaa waxa uu ku yidhi sidaasi hadal uu soo saaray dhowr saacadood kadib markii loo dhaareeyey xilka madaxweynaha afartan iyo toddobaad ee maraykanka ayaa madaxweyne donald trump xalay fiidkii khudbad uu u jeediyey dad tiradoodu gaaraysay labaatan kun oo isugu tegay garoonka kubadda cagta ee capital one arena ee magaaladan washington d c ayaa warbixin wakaaladda wararka a b ay ka qortay waa kan mar kale nuur xasan nuur
madaxweyne trump ayaa markiiba khudbaddiisa ku bilaabay in uu saxiixi doono wareegto madaxweyne oo uu ku cafinayo dadka ku eedaysan in ay weerareen xarunta koongareska lixdii bishii januari ee sannadkii labada kun koob iyo labaatankii trump oo dadka uu cafinayo ugu yeeray lahaystayaashii lixdii janaayo ayaa yidhi So now the work begins. We won, we won, but now the work begins. We have to bring them home. And you know, tonight I'm going to be signing on the J6 hostages, pardons.
hadda ayay shaqada bilaabmaysaa waanu guulaysannay waanu guulaysannay caawa waxaan saxiixi doonaa cafinta lahaystayaasha lixdii janaayo taas oo ah si ay dibadda u yimaadaan trump ayaana markii uu xalay tegay xafiiska sida ukunta oo kale u qaabaysan ee ay ku shaqeeyaan madaxweynayaasha maraykanka ee ku dhex yaalla aqalka cad qalinka ku duugay dikireetada madaxweyne ee uu sida buuxda ugu cafiyey eedaysanayaashii lixdii janaayo cafiskaas ayaana ka dhigan in xabsiga laga sii daynayo ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof oo u xidhan ama eedaysanayaal u ah weerarkii lixdii januari lagu qaaday xarunta koongareska ee magaaladan washington d c wuxuu kaloo saxiixay amar xaalad deg deg ah gelinaya xadka maraykanka uu la wadaago mexico halkaas oo sannadihii u dambeeyey ay ka soo tallaabayeen muhaajiriinta intii uu joogay garoonka kubadda kolayga ee capital one arena iyo markii uu ku laabtay aqalka cadba waxa uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu xalay saxiixay dikireetooyin madaxweyne oo dhowr ahaa wareegtooyinkaasi madaxweyne waxaa ka mid ahaa amar buriyey ilaa iyo toddobaatan iyo siddeed dikireeto oo uu horay u saxiixay madaxweynaha isaga ka horeeya jo biden ee xafiiska ka baxay isniintii shalay wareegtooyinka kale ee uu saxiixay trump waxaa ka mid ahaa amar madaxda xafiisyada ka xarimaya inay soo saaraan xeerar ilaa uu maamulku cusub si buuxda ula wareegayo shaqada dowladda wareegto amraysa dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka inay si buuxda ay ugu soo shaqo tagaan xafiisyada halka markii hore loo ogolaa in maalmaha qaar ay guryaha ka soo shaqeeyaan wareegto ku amraysa waax kasta iyo wakaalad kasta oo ka tirsan dowladda federaalka in ay ka shaqayso sidii ay u dhimi lahayd qiimaha maciishadda wareegto maraykanka ka saartay heshiiska cimilada ee baris sharci amraya in la soo celiyo dhammaan xurriyatolqowlka iyo ka hortagga faafreebka dowladda ee xurriyatolqowlka soo gebagabayso adeegsiga in awoodda dowladda loo isticmaalo hub ka dhan ah siyaasiyiinta ay cadowga u aragto ee gudaha madaxweyne trump ayaa qaar ka mid ah dikreetooyinkaasi madaxweyne ku hor saxiixay tobnaan kun oo ka mid ah taageerayaashiisa oo ku sugnaa garoonka kubadda koleyga ee magaaladan washington d c waxaana mar walba oo uu saxiixo digareeto gudaha garoonka isqabsanayay sacab iyo mashxarad mar uu ka hadlayay canshuuraha uu ku soo rogi doono badeecooyinka qaar ka mid ah dalalka dibadda ayuu trump sheegay in tacriiftu ay maraykanka hodan ka dhigi doonto intii uu ku jiray ololaha doorashada ayuu trump wacad ku maray in uu canshuur xoog leh saari doono badeecadaha maraykanka uga yimaada mexico kanada iyo shiinaha madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa muddo xileedkiisa labaad si rasmi ah ugu bilowday isniintii shalay kadib markii loo dhaariyey xilka madaxweynaha toddobiyo afartanaad ee maraykanka
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay nuur xasan nuur halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington idaacaddeenna saaka iyo caalamka
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
sida ay sheegayaan khubaro ku takhasustay cilmiga badaha iyo kalluumaysiga waxaa jira xilligan caqabado badan oo haysta kalluumaysatada soomaalida kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhinaca tayada doonyaha iyo qalabka kalluumaysiga iyadoo intaasina ay dheer tahay isgaarsiin la-aan ka jirta gudaha badda taasi oo keenta in aan la ogaanin shilalka ka dhaca gudaha badda oo inta badan lagu waayo kalluumaysato xeebaha u jilaabasha tago warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada muqdisho uu nooga soo diray wariyeenna xasan kaafi qoyste qaar ka mid a khuburada ku takhasustay cilmiga badaha iyo kalluumaysiga ayaa ka warbixiyey caqabadaha xilligan haysta kalluumaysatada soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan dhinaca tayada doomaha iyo qalabka kale ee muhiimka u ah kalluumaysiga iyadoo intaasina ay weheliso in xilliyada qaarkood gudaha badda lagu waayo kalluumaysato u jilaabasho tagtay injineer cayduruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ugu badan ee kalluumaysatada ka haysata noocyada agab ee ay ku shaqeeyaan annaga ka soomaali ahaan doomahayna waa doomo yaroo toddoba mitir ayay u badan yihiin intooda badan qaarkoodna maba laha motoor waa doomo dabaysha iskaga socdo qaarna motooray leeyihiin intooda badan motooray leeyihiin marka dhibka jira wuxuu yahay maadaama doomuhu ayna saacado badan badda ku jiri karin oo aynan u adkaysan karin waxay noqonaysaa marka waxa ay soo qabtaan inaynan maaragtay aada u badnayn oo ay maaragtay dhibaato kala kulmaan waxaa kaloo jiro eh, faktarro kaloo fara badan oo challenge-ho haysta dadka kalluumaysatada uu ka mid yahay qalabba ma haystaanba sidii maaragtay santuuqmanka oo kalluunka loogu shubo oo barafka wataan oo baraf kale oo maaragtay aanu- uu kalluunku waxba gaarin waxa la yidhahdaa post harvest fish loss inuu kalluunka uunan kaa hallaabin waxay marka hore u baahan tahay inaa wadato baraf inaa wadato shiidan oo aad kalluunka markaad meel ku shubto oo barafka aa ku shubto meelaa ku riday barafka aa ku riday marka annaga waxyaalo badan baa naga maqan marka howlahaas oo dhan waa naga maqan yihiin maadaama annagana la yidhaahdo soomaaliya eh, yani xeebteeda waxay leetahay saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitr oo ay noqonayso wadanka labaad markii loo fiiriyo dhul ahaanna wadanka koobaad ay noqonayso madagascar kaliya ayaa ayaa dherer ahaan naga dheeraysa laakiin ayadana dhul ma qabto marka doomuhu haddii aynan ayaga naftirkooda farsamaysnayn oo aynan meel la seexda iyo meel lagu maaragtay wax lagu karsaday aynan lahayn waxay noqonaysaa in inta la tago lasoo noqdo kaliya marka shabaab xunoo la tuuray waxba badan ma soo qabanayso hadday soo qabatana cilladay keenaysaa injineer cayduruus ayaa dhinaca kale sheegay inay aada u kala fog yihiin baaxadda kalluunka laga helo xeebaha soomaaliya iyo tirada dadka ka faa'iideysta waxaan kuu sheegayaa annaga magaca kalluunka dadka isticmaala waa yaryihiin aad u yaryihiin mana dhammo boqolkiiba toban toban iyo shan percentage ma dhammo maaragtay dadka oo isticmaalo inay maaragtay badda ka soo shaqaystaan badanaa badda waxaa jiro dadka xeebaha degan unbaa uun ka waxaysma hadda xoogaa yaroo dad waxaa yimid maaragtay dooman wataan oo yacni banaanka ka imaaday dooman ma wataan laakiin fikir waxay u wataan ahay inay badda ka shaqeeyaan rabaan iyada naftarkeeda marka waxay u baahan tahay yacni laablakac ma rabta badda badda waxay rabtaa cilmi aqoon iyo karti iyo iyo iyo iyo investment in lacag la geliyay rabtaa maarta ma rabta ma rabta waa iskala soo laabakaca markaa badan aada aadid ma badan waxay u baahan tahay aqoon u baahan tahay cilmi u baahan tahay kalluunka naftarkiisa waa noocyo badan yahay dhowr waxaan ku- oo- oo- yacni nooco tiro badan oo kalluunaha soomaaliya ku jiro waa run kama faa'iidayso nambarkii waxa waaye maaragta ma naqaano marka loo fiiriyo soomaaliya waxaa laga yaabaa nambarka xoolaha ka faa'iido way badan yihiin nambarka beeraha qoto way badan yihiin nambarka ganacsiyada gala way badan yihiin laakiin eh, eh, dadka galo waxaan ku rahdaa kalluunka aado ee professional ku noqdo waa yaryihin aad ay u yaryihin bilihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay in kalluumaysato soomaaliyeed lagu waayey gudaha badda kuwaas oo markii dambe laga helay waddamo ay ka mid yihiin singabuur iyo maalbeefis haddaba maxaa keeni karaa in shilalka noocaasi ay ka dhacaan gudaha badda waa kan dictor xuseen cali axmed oo ah qabiir aqoon dheeraada u leh khayraadka dabiiciga runtii ah, bad- badweynta hindiya ayaa ah mid inta badan kacsan oo dabaylo xoog leh ay ka dhacaan gaar ahaan bilaha juun iyo sebtembar oo ay ku beegantahay wakhtiga mansuunka iyo bilaha december january oo loo yaqaano intermansuun waxaan ugu wacan inay doonyahaas lumaan kalluumaysatada in aysan qaadan qalabka g b s-ka la yidhaahdo kaasoo hagaajihada doonta labo dabeelaha xooggan oo badda ka dhaco waqti kadibna ka dhammaado shidaalka iyo saddex oo ah iyo- iyagoon haysanin gargaar deg- degdeg ah markii la ogaado xilliyadii soo laabi jireen inay doonyo maqan yihiin gurmad degdega ma jiro oo khatartaasi eh, ka badbaadiya Eh, waa run kal- kalluumaysato ka badbaaday dabeelaha ka dhacay badaheenna oo lumay waxaa lagu arkay bilooyin kadib ayagoo qaarna dhinteen qaarna mataqaana nool yihiin jasiiradaha sumatra ee dalka indonesia singapore maldives iyo india inkastoo dhibaatooyin ay haysato kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa misena waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhallinyaro badani ku soo biireen howlaha jilaabashada kalluunka taasoo u noqotay shaqo abuur ay noloshooda ku maareeyaan sida uu ku waramayo guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dankulmis xaaji kamaal maki aways dhalinyaradana maanta waxay ku wada tiirsan yihiin inta ugu badan badday ku tiir- tiirsan yihiin qaar culuunta badda barta oo jaamacada dhigtana waa jiraan oo rajeynaya mustaqbalka inay maraakiibta kalluumaysiga ay wadaan oo soomaaliya ay leedahay dadkana maanta nin kasta wuxuu ku kalsoon yahay maadaama horumar laga sameeyey dhinaca matoorada dhinaca qalabka in ay wax soo saarka ay kalluumaysigaas ay wax ka helaan guryahoodana ay ku biishaan horumarna ay ku sameeyaan taas marka waxaan leeyahay inta oo dhalinyaro oo soomaaliyeed haddii la yidhaahdo boqolkiiba lixdan lixdan iyo shan waxay u sa- u shaqo tagaan badda oo ay macnaha kheyraad ay ka keenaan ay ka siiyaan ha naqato gobollada soomaaliyeed ha naqato eh, caasimadda muqdisho boqolkiiba lixdii shan ilaa iyo toddobaatan waan gaarsiin karnaa waa m- kalluumaysigaasaa lagu tiirsan yahay waana nagu filan tahay nimcada ilaahayna siiyey oo baddeenna saddex kun saddex boqol soddon iyo saddexa lagu tilmaamaa in ay nagu filan tahay oo aan horumar aan ka samayn karno haddii kalluumaysigeeda laga saaro maraakiibta sharci darada ah sida annaga macnaha dadkeena loo xakameeyey ama dadka qaladka sameynaya loo xakameeyey haddii loo xakameeyo waxaan aan aan dhihi karaa in kalluumaysigeena uu naga badan yahay horumarna aan ka samayn karno adduunkana aan u dhoofin karno dhaqaalo badanna aan ka abuuri karno maraakiibtaas sharci darada haddii laga qabto badda soomaaliya badda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa lix boqol oo nooc oo kalluun ah kuwaasoo afar boqol oo ka mid ahi ay yihiin kuwo laga ganacsado balse nasiib darro waxaa xusid mudan in khayraadkaasi inta badan aanay ku baraarugsanayn bulshada soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan heestan heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddani saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysay washington waxaan idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo